galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a kaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa sideedda bisha oktoobar sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a ee somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa kamida warbixin iyo falanqeyn ku saabsan doodii xalay dhexmarta madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike bens iyo kamala harris oo u sharaxaan madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dimuquraadiga Before there were more than five cases in the United States, all people who had returned from China.
madaxweyne trump inta aysanba xanuun ka qaadin shan qof gudaha maraykanka dadkana ay ka soo laabanayeen shiinaha ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne maraykan ah horey u qaadan waxaa kalood dhegaysan doontaan ciidamada dowladda soomaaliya oo faaruujiyey tuulooyin ku dhowdhow degmada balcad oo dhowaan howlgallo ay ku qabsadeen iyadoo al-shabaabna ay dib ula wareegeen xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso sahre ciidla nuur
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ay soo noqonayaan intaanu dhammaanin sanadkan labada kun iyo labaatanku madaxweynaha oo qoraal uu arrintaasi kaga hadlayo xalayta soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa sheegay xilliga la filayo inay ciidamada maraykanku soo guryo noqdaan waxa uu sheegay in tiro yar oo ciidamada lagu reebi doono dalkaasi inta kalena ay soo noqon doonaan xilliga ciidda masiixiga loo dabaaldegayo ee bisha disembar ee sanadkan labada kun iyo labaatanka madaxweyne trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ragga iyo dumarka maraykanka ee ciidamada ku jira ay yihiin geesiyaal howlo muhiima ku maqnaa dalka afghanistan ayaa ka mida wadamada dagaalada dabada dheeraaday ka socdeen dunida waxaanu qalalaasaha wadankaasi bilaabmay sanadkii labadii kun iyo kowdii xilligaasi oo dowladda maraykanku ay duulaan ku qaaday maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa iyagoo kaga aargudanayay weeraradii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii lagu qaaday bartilmaameedyada muhiimka ah ee magaalooyinka new york iyo washington bishii februari ee sanadkan ayay maraykanka iyo taalibaan kala saxeixdeen heshiis dhigaya in ciidamada maraykanka laga saara dalka afghanistan ugu dambeyn sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka sidoo kalena taalibaan ay joojiyaan weerarada argagixisada ay ka geystaan dalkaasi afghanistan geesta kalena waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyay dowladda waddanka afghanistan iyo madaxda ururka taalibaan wararka ka imanaya magaalada ganja ayaa sheegaya in ciidamada armeniya ay madaafiic kusoo tuureen magaaladaasi saacada uun ka hor xilligii loo ballansanaa inay bilowdaan wadahadallada xabad joojinta iyo xal nabadeed loogu raadinayo dagaalka u dhexeeya armeniya iyo azerbajaan wakiilo ka socda dalalka maraykanka ruushka iyo faransiiska ayaa ka wada xaajoonaya sidii xabad joojin looga gaari lahaa dagaalkaasi dhowaan ka dhex qarxay armeniya iyo azerbajaan wasiirka arrimaha dibadda ee azerbajaan jayhuun bayramof ayaa magaalada jeneva kula kulmaya safiirada maraykanka ruushka iyo faransiiska halka wasiirka arrimaha dibadda ee armeniyana la filayo inuu saraakiil ka socoto saddexdaasi dal kula kulmo magaalada moscow wadahadalladan oo marka hore si goonigooniya loo qabanaya ayaa barbilow u ah dadaalada xooggan ee saddexdaasi quwadood ee caalamiga ay ku doonayaan in la qaboojiyo dagaalka u dhexeeya labadaasi dal mas-uuliyiinta dalka azerbajaan ayaa sheegay in ugu yaraan soddon qof oo shacaba lagu dilay boqol iyo saddex iyo afartan kalena la dhaawacay tan iyo markii uu bilowday dagaalku toddobiyo labaatankii sebtembar dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka nagarma karabakh ayaa sheegay in duqaymo laga geystay magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay ku dhinteen in ka badan soddon askari tiro intaasi ka badanina ay ku dhaawacantay tirada dhimashada ee ka imanaysa gobolkaasi ayaa lagu sheegay inay gaadhayso saddex boqol iyo konton qof wararku waxay intaasi ku darayaan in sagaal iyo toban qof oo shacabayna halkaasi ku dhinteen mas-uuliyiinta dalka jordan ayaa sheegay in qalalaase dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu xanuunka coronavirus geliyey dalka jordan ra-iisul wasaarihii dalka jordan ayaa bilowgii toddobaadkan iscasilay waxaana la filayaa in bisha dambe ay qabsoonto doorashada baarlamaanka dalkaasi inkastoo walaac laga qabo in soo labakacleeya xanuunka coronavirus oo toddobaadyadii ugu dambeeyey dad dhowro laga helay dalkaasi jordan ayaa bartamihii bishii juun khafiifiyey xayiraadihii dadweynaha lagu soo rogay bilowgii coronavirus waxaana dowladdu ay tallaabadaasi u qaaday si kor loogu soo qaado dhaqaalaha waddankaasi oo uu naafeeyey xanuunku dadka ugu badan ee dhowaanahan xanuunka laga helayo waxaa ka mid a wadayaasha baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada kuwaasoo iskaga kala goosha magaalooyinka iyo gobollada dalkaasi islamarkaana raashinka iyo khudradda qaada iyaga oo shaqaynaya xilligii xayiraadu ka jirtay dalkaasi sidoo kale hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in dadka ugu badan ee xanuunkaasi laga helaya maalmihii ugu dambeeyey ay ka mid yihiin muwaadiniinta ku maqnaa dalka dibaddiisa ee haatan soo guriya noqday
waxaa maanta magaalada jigjiga ee caasimadda ismaamulka soomaalida ku geeriyooday allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xali khaliif galeyr cadaani hirmooge oo ka tirsan ururka o n lf maantana ay is arkeen cali khaliif galeyr ayaa goor dhoweyd geeridiisa u xaqiijiyay idaacadda v o a haaruun macruuf ayuu ugu horeyn uga waramay goortuu cali khaliif galeyr yimid magaalada jigjiga saddex wiig buu joogay markii isniintii saddexaad baa ugu bilatay muxuahay yaa ugu soo gashay magaalada jigjiga marka muddo dhowr iyo labaatan beriyaa buu joogay saddex wiig buu joogay isniintii hadda inoo dambeysay tii ku saddexayd buu yimid bal nooga waran geeridiisan geeridiisa odaygan wuu iska caafimaad qabay marka cunto wuxuu qoonsaday cunto uun food poison iyo wax saasaa la yidhi wuu shubmay wuu mategay marka wuu qandhaday wuu iska ro jumcihii bay bilaabatay hawshaasi wuu soo daciifayay labadii maalmaad udambeysa aad loo jilacsanaa marka ilaa xalay buu yuu maaragtay yuu yuu aada isu bedelay marka waxaa la islahaa intii la geeyo meel meesha deegaanka v i d intii la geeyo dhakhaatiir loogu yeero ha lagu xidho muxuu ahaaye qalabka neefsiga iyo wax xoojina marka nin dhakhtaraa la joogay saako dhan waan la joognay madaxdii baan usheegna oo u yimaadeen marka waxay ahayd bal maanta hadda in intensive care badan lasii siiya ahayd gargaar dheeraada gargaar xoogan in la siiyo yay ahayd marka waxaan ka tegay uun markuu nafbaxay afar daqiiqo hotelkalaan kasoo qadeeyay waan soo noqday markaan dee receptionka marhayo baa liisha wali gaarigaas hadda ambalancekaasa sii qaado intaad maqneed buu bahay marka sidaas ahayd muxuu ahay oday geeridiisii ilaahay jannadii ha ka waraabiyo reerkiisana samir allah ha ka siiyo iyo ummadda soomaaliyeed bedel khayr qabana ilaahay meeshiisa ha soo geliyo shacbiga soomaalida samir iyo imaan allah ha ka siiyo nin weyn oo taariikhda soomaalida geeska afrikada muxuu ahay saameyn weyn kule buu ahaa aqoon-yahana oo madax heer qarana soo noqday iyo hogaamiye weyn oo siyaasi ah aqoon-yahan jaamacada waaweyn wax ka soo dhigay muddo badan oo konton sano ku dhow ku jiray bu aha fagaaraha siyaasada iyo aqoonta soomaalida marka nin weyn oo qadarin loo hayo ah waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheekaysaa had markaad is aragteen oo jigjiga idinku yimid maalmihii lasoo dhaafay iyo maxaanku idhahdaa ujeedada safarkiisa iyo waxaa isweydaarsateen adagu markuu afar beri joogay baan yaa guddoomiyaha jabadda dibadda looga soo sheegay yaan maqalay inuu joogo dibaddana looga soo sheegay kolkaasaan qada sharaf u samaynay guddiga fulinta iyo golaha jabadda yaa qada sharaf loogu yeeday waxaa uun booqasho guud oo inuu soo arko deegaanka iyo dad badan baana muxuu ahay deegaanka oo isaga xiriir toosa lelebaa jooga madax ehel yihiin baa joogay deegaankaas uu kasoo jeedo odaygu dadka inta badan xaggan uu kasoo jiraa marka su isbedelku u dhacay muusan imanin marka wuxuu rabay inuu iska beeqaaqunbu ahaa wax ujeedo weyn oo gaara ma lahayn inay madaxda is arkaan meelahan duqeyda iyo waxgaradka is arkaan qaraabo salaan iyo arrimahana u dheereyd kadibna inuu xagga iyo soomaaliya u noqdunbu doonayay kaasi waxa uu ahaa cadaani hirmooge oo ka tirsan ururka o n lf waxa uu waramayay haaruun macruuf
aad bay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay halkaaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku horeyne waxaa xalay jaamacadda university of utah ee gobolka utah ka dhacday dood dhex martay madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mark pence iyo kamala harris oo ah haweeney uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee joe biden u soo xushay inay u noqoto ku-xigeenkiisa dooda oo socotay muddo sagaashan daqiiqo ah ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey nuur xasan nuur
jibriil maxamed iyo faysal dari labaduba waa mahadsantihiin soo dhowaada doodii xalay dabcan waa daawateen inta aanan guda gelin oo aanan u gelin su-aalihii la hordhigay ay ka doodeen maxay doodii xalay kaga duwaneed tii bishii hore dhex martay madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden faysal dari ayaan ku hormarayaa faysal sida aan la soconno doodii dhex martay madaxweynaha dalka maraykanka trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee biden waxay ahayd dood aada laysu aflagaadeeyey su-aalahana aan la kala sugaynin midba midka kale uu ka dul hadlayay laakiin caawa waxaad moodaysay inay dooddu si dabacsan u socotay inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan labada daqiiqo ee loogu talagalay haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyeysan loo jawaabaya inay ahayd oo aada uga duwan doodii hore marka tan la barbar dhigo waa mahadsantaha faysal qadka igugu jir jibriil oo maxamed maxaad ku dari lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay runtii sidaas uu faysal u sheegay dooda labada murashax ee madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo camala harris way ka ilbaxsanayd way ka deganayd way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha nimanka u tartamaya dhex martay runtii dad is-ixtiraamaya oo xataa ka hadlaya inay isu hambalyeeyeen markii midba midka kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo uu maaragtay si wanaagsan u wada hadlayay ahaayeen qadiyadaha la isweydiinaya inta badanna way ka hadlayeen inkastoo ay jireen su-aale ay ka warwareegeen labadoodaba waxaad mooday inay isku dayeen inay ka leexdaan inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaaba ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan marka aada ayay uga duwanayd way ka deganayd dadka maraykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbi waxyaabaha ay u kala taagan yihiin waa mahadsantaha marka haddii aan galno su-aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey waxaad mooday in doodda qaybaheedii ugu kulleedba ay soo hormartay gaar ahaan mowduuca covid nteen jibriil ayaan ku hormarayaa jibriil maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay camala harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka trump siduu uu u maareeyay covid nteen
runtii camala harris waxay sheegtay in madaxweyne trump iyo xukuumaddiisu ay si aada u ba-an u maamuleen cudurkan safmarka ah ee coronavirus oo dilay ilaa laba boqol iyo toban kun oo qof oo amerikaan ah ummad fara badanna dhibaateeyey oo ku dhacay dhaqaalihii dalkana hoosgeeyey waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu inuu noqonayo habka uu u maamulay cudurkan oo uu la tacaalay marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay arrintaasi ayay ahayd waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka maraykanka dhegahooda ka qaylinaysa oo arrin saameynaysa naftoodii shaqadoodii iskuulkoodii noloshoodii doorashada markay tegayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto iyaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne trump iyo mike pence siday wax u maareeyeenna waa ay ku weerartay wayna ku maaragtay adag ayayna runtii arrintaas ula bixi waaya faysal deri mike pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa maamulka madaxweyne trumpna waa uu ka difaacay marka muxuu yidhi runtii intaanan u gelin mike pence jawaabihiisa waxaa mudan in la xuso dooddu intaysanba bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aada uga faalloonayeen ilaa shalayto in kamaala harris ay tahay waxa ugu horreeyay ay ku weerarayso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan covid nteenka inay maamulkiisu ku fashilmay laakiin waxaa caddayd madaxweynuhu markuu isdifaacayay inuu soo bandhigay waxyaabo badan oo ay qabteen inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadka kusoo jiro in la in la sameeyo in ay hadda maraykankuba gaadheen macnaha sidaynu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho haddana uu maraykanku marayaba de in banaanka loo dhoofiyo marka haddaad fiirso maamulka uu hadda hayo difaacidda uu difaacay waxaad moodaysay inkastoo oo laba boqol iyo toban kun ay tira aada u badan tahay oo ay ku dhinteen haddana waxaad moodaysay qaabka uu u dhigay inay ahayd qaab macquula oo uu sharaxay in in xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka biden hayay xilka in cuduradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa dhowr iyo toban milyan oo qof buu ku dhacay hadduu sida dilaaga hadda uu u yahay dilaac wuxuu ku tilmaamay inuu laba milyan oo qof u dili lahaa marka waxaad moodaysay inuu qaabka oo u dhigayay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kasta oo ay qaban kareen midda kale oo muhiimka oo aan aan rabno inaan xusnana waxa weeye kamaali harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan odhan karno in talo aada uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka tan dhaqaalaha haddii aan ku horumarno jibriil maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen runtii waxa ay aada u difaacaysa kamala haris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo taariikhda uu ulahaa in iyadoo dhaqaalaha maraykanku uu dumay oo madaxweyne obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda iyo inuu meel mariyey sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyey oo ay dib u dhiseen marka waxyaabaha uu sheegtay mike pence waxaa ka mid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen meel sare ay gaarsiiyeen cudurkaana dabcan naafeeyey oo dhibaato u geystay laakiin wuxuu ku dooday in sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani uu korriinka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aada u hersaqayso uu dhaqaalo u kobci doono welwelka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaalo xumada oo maaragtay hoosu dhac dhaqaale oo jiitama u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dhab ahayn sidaasuu ku dooday laakiin dabcan haatan waxa yaalo waxa weeyaan shacabkii maraykanku waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii iyo guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqala-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqala-aanta loo qaato ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha marka dadku way arkayaan shacabka maraykanku in dhaqaalihii ay dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyey cudurkan dalka ka dilaacay dabcan taasayna ku doodeysay ayada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xun loo maamulay dhaqaalihii maadaama beratan aan qurux badnayn lala galay dalka shiinaha maadaama dalalkii heshiiska aan lahayn ama jaalabka maraykanku la ahaa looga baxay ballamihii waxaa dhacay dhaqaalo xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la ogyahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inkireen oo yidhahdeen waxba nooma dhimay marka eedayn aada u fara badan ayay runtii u geysatay faysal maxaa ku dari lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabihii ay isku difaaceenba run ahaantii wax kale kuma darayo waxaan rabaa keliya inaan muhiimadda saaro madaxweynuhu waxyaabaha ku-xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayey in waxa sal u ah waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen canshuurtii in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan in ay ay bixiyeen lacago aada u badan oo iyadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto waxaana aad mar walba aad ka dareemaysa madaxweyne ku-xigeenku inuu ku doodaya dhaqaaluhu meel aada u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan covid nineteenka ay timi haddaysan aafadan imaan lahayn maraykanku meel fiican buu gaari lahaa in haddana wuxuu kaloo ku dooday oon ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen koob iyo toban milyan oo shaqooyinkii la lumiyey dhowr dhowr iyo soddon milyan dad inta lagu qiyaasay baa la lumiyey lakiin hadda wuxuu ku dooday inuu disha ay dib usoo socdaan oo oo ay shaqooyinkii dib usoo noqonayaan in halka kamala harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha in midda kaleo aan ku aan rabo inaan taabtana waxa weeye mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo madaxweyne labada madaxweyne ku-xigeen muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalkan maraykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne in ayna weeraraan kuwa kasoo horjeeda marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay ay gaadhaan hadafkaas labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen gaar ahaantii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne trump oo haris ay ka leexleexatay oo aysanba ka jawaabin iyo su-aashii la weydiiyey bens ee ahayd ee ku saabsanayd ilmo iskaridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa indiana inuu ka bilaabi karo haddii taas ay dhacdoba faysal adigaan kugu soo laabanaya maxay tahay sababta uu bens uu u baalmaray jawaabta su-aashaas in run ahaantii sida aad aad ka dareemayso bensi iyo iyo iyo iyo garabka taageera ee xisbiga jamhuuriga waxay aad ugu adadeg yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo halka kamala harris iyo joe biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan marka waxa uu uga leexleexanayay waxa jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karta dumarka qaar ka mida oo aada u taageer ka mida taageerayaashiisa laakiin su-aasha ay kamala harris ay ka jawaabi weyday waxay ahayd su-aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka maraykanka joe bidenna uu ka jawaabi waayey oo ahayd haddii aanu hirgelinno shaksiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada intaasina ma dhicin boqol iyo konton sano dheeraada maysan dhicin su-aasha waxay uga warwareegayaana xisbiga dimuqraadiga waxaa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro maxkamadda sare inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose ee baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigaan koob iyo toban ama ay dheeray ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan jibriil ayaan jeclahay qayb ka mid a su-aashaas inaan siiyo oo ah joe biden xitaa doodii ka dhacday ohio kama uusan jawaabin xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay camala harris kama aysan jawaabin maxay tahay sababta ay uga meermeertay runtii horta haddaan ku noqdo su-aalaha aysan ka jawaabin murashaxiintu waxaa aada ugu badnaa mike pence oo su-aalo aada u fara badan aan ka jawaabin tusaale ahaan su-aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomadeeda madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysaa haddii laga adkaado madaxweynuhu wuxuu yidhi waa ma caddaynin arrintaas oo waa aqbalayaa ma oranin si cad uma dhihin madaxweyne ku-xigeenkuna aada hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin waa aqbalaynaa waa guulaysanaynaa buu ku celceliyey wax lamid ah arrinta cimiladoo kale waa la weydiiyey ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabin waa ka warwareega iyada lafteeda wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuurta kambaniyada kadhim waxyaaba lamid ah iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaasu ka baxay waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen uu ka warwareegay su-aalo aada u fara badan buu ka warwareegay lakiin middan ku saabsan maxkamadda waxaa lagu jiraa xilli doorasho dhowr iyo labaatan beri ayaa ka dhiman doorashadii dadka maraykanka in badan oo ka mid ihiin horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamaddan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamaddaa fadhiyayaa waana maxkamadda ugu sarreysa dalka si maxkamadda sharafteeda loo dhowro ha la sugo dadka maraykanka ha codeeyeen codbixintaas hadday donald trump iyo mike pence ay guulaystaan ha soo magacaabeen qof qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan haddii uu qofkaas guulaysan waayana hadday guulaysan waayaanna dee madaxweynaha kaloo yimaado joe biden ha magacaabo waxa la isugu hayana waxa weyaan maxkamaddu inta badan waxay ahayd afar iyo afar iyo qof dhexdhexaada haatan haddii donald trump uu magacaabo qofkan uu keenay waxay noqonaysaa dhinac inay u janjeersato oo ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaabo badan oo shuruuc ah oo caafimaadku ka mid yahayna ay wax ka bedesho marka runtii kamala haris markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay in ka badan konton qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyaya maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadaha kale oo hal qof oo madooba uusan ku jirin dadka uu donald trump magacaabay sidaasna uu ka doonayo inuu ku wado arrimahaas marka arrimo si aada ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabistiis lagu degdego markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamaddana way ka gaabsatay way ka warwareegtay sidii madaxweyne ninka barashaxa madaxweynaha oo hiba yaala waayahay waktiga oo nagu yar aawadeed ayaan jeclahay in su-aaluhuna aada ayay u badnaayeen in aan ku soo khatinno su-aasha arrimaha dibadda gaar ahaan shiinaha oo la weydiiyey maaragta labada dhinacba jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arinta xiriirka shiinaha iyo maraykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono faysal ayaan ku hormarayaa faysal waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guulaystaan halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin ruushku inay ayagu ay ay ay gacanta ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya marka waxaa la isku riix riixaya shiinaha keliya ma ahayna kamaala harris weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha oo uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka ruushka halka chinaha oo ayagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyey adduunka oo wakti aada u dambeeya sheegay oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucay inay waddanka soo galaanna joe biden wuxuu ahaa dadkii lahaa arrintani waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada marka waxaad moodaa arrimaha arrimaha dibadda ee aada laysugu celcelinaya inay tahay mid qaybo ka mid a adduunka sida china iyo waddamo ay ka mid yihiinna ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga ruushkana la tuhunsan yahay in inuu u janjeero xagga jamhuuriga inkastoo mar walba uu ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka maraykanka ama jamhuuri ahaw ama dimuqraadi ahaw waa wadan quwad awood sare leh ilaah baa awood leh oo ay maraykanku mar walba iska ilaaliyaan waayahay jibriil maxaad ku dir lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha lasoo qaaday waxaa ka mid ahaa xiriir ay leeyihiin maraykanka iyo wadamada kale sida shiinaha iyo ruushka iyo sida uu sheegay faysal runtii oo ah dalal laisku riixriixo waxaa lasoo qaaday iiraan oo kale tusaale ahaan oo caalamka inta maraykanka iyo wadamada yurub iyo heshiis ay la galeen in nucleerka ay joojiso iyadana cunaqabataynta laga dabciyo oo madaxweyne trump oo keligiis go-aansaday inuu kasoo dhex baxo arrinta ku saabsan cimilada oo faransiiska heshiis lagu galay baa jiro caalamku ku galay maraykanka keligiisa gooni uga baxay marka waxay aada uga eedeysay kamala harris madaxweyne trump inuu gabay kaalintii maraykanka ee hogaaminta caalamka oo uu door biday inuu maraykankii ka suuliyo asxaabtiisii iyo wadamadii jaalka la ahaa oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida wadamada reer yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha shiinuhu ay ka weynaato tan ay ku qabaan madaxweynaha trump oo maraykanka oo maraykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay marka runtii dhibco aada u waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha maraykanka iyo suu u gabay kaalintii maraykanka ee hogaamineed aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad naga dhagaysanaysaan weli isla wararka la xiriira doodii xalay ayaanu ku jirnaay haddaba si aan wax badan uga ogaano dhammaan qodobadii ay ka doodeen labada musharax ayaa nuur buqaari waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray jibriil cali oo maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state ee gobolka ohio kana faallooda arrimaha maraykanka iyo faysal darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii doodii xalay daawanayay ugu horeyna wuxuu nuur labadaba weydiiyey wixii ay doodii xalay uga duwaneyd tii dhowaan dhex martay madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden waxaa jawaabta ku hormaraya faysal dari jibriil u maxamed iyo faysal dari labaduba waa mahadsantihiin soo dhowaada doodii xalay dabcan waad daawateen inta aanan guda gelin oo aanan u gelin su-aalihii la hordhigay ee ay ka doodeen maxay doodii xalay kaga duwaneed tii bishii hore dhex martay madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden faysal dari ayaan ku hormarayaa faysal sida aan la soconno doodii dhex martay madaxweynaha dalka maraykanka trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee biden waxay ahayd dood aada laisu aflagaadeeyey su-aalahana aan la kala sugaynin midba midka kale uu ka dul hadlayay laakiin caawa waxaad moodaysay inay dooddu si dabacsan u socotay inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan labada daqiiqo ee loogu talagalay haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyeysan loo jawaabaya inay ahayd oo aada uga duwan doodii hore marka tan la barbar dhigo waa mahadsantaha faysal eeqadka igugu jir jibriil maxamed maxaad ku dari lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay runtii sidaas uu faysal u sheegay dooda labada murashax ee madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo camala harris way ka ilbaxsanayd way ka deganayd way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha nimanka u tartamaya dhex martay runtii dad is ixtiraamaya oo xataa ka hadlaya inay isu hambalyeeyeen markii midba midka kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo uu maaragtay si wanaagsan u wada hadlayay ahaayeen qadiyadaha la isweydiinaya inta badanna way ka hadlayeen inkastoo ay jireen su-aale ay ka warwareegeen labadoodaba waxaad mooday inay isku dayayeen inay ka leexdaan inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaabo ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan marka aada ayay uga duwanayd way ka deganayd dadka maraykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbi waxyaabaha ay u kala taagan yihiin waa mahadsantaha marka haddii aan galno su-aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey waxaad mooday in doodda qaybaheedii ugu kulleedba ay soo hormartay gaar ahaan mowduuca covid jibriil ayaan ku hormarayaa jibriil maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay camala harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka trump siduu uu u maareeyay covid nineteen
runtii camala harris waxay sheegtay in madaxweyne trump iyo xukuumaddiisu ay si aada u ba-an u maamuleen cudurkan safmarka ah ee coronavirus oo dilay ilaa laba boqol iyo toban kun oo qof oo amerikaan ah ummad fara badanna dhibaateeyey oo ku dhacay dhaqaalihii dalkana hoosgeeyey waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu inuu noqonayo habka uu u maamulay cudurkan oo uu la tacaalay marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay arrintaasi ayay ahayd waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka maraykanka dhegahooda ka qaylinaysa oo arrin saameynaysa naftoodii shaqadoodii iskuulkoodii noloshoodii doorashada markay tegayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto ayaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne trump iyo mike pence siday wax u maareeyeenna waa ay ku weerartay wayna ku maaragtay adag ayayna runtii arrintaas ula biqan waaya faysal deri mike pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa maamulka madaxweyne trumpna waa uu ka difaacay marka muxuu yidhi runtii intaanan u gelin mike pence jawaabihiisa waxaa mudan in la xuso dooddu intaysanba bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aada uga faalloonayeen ilaa shalayto in kamaal harris ay tahay waxa ugu horreeyay ay ku weerarayso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan covid nineteenka inay maamulkiisu ku fashilmay laakiin waxaa caddayd madaxweynuhu markuu isdifaacayay inuu soo bandhigay waxyaabo badan oo ay qabteen inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadka kusoo jiro in la in la sameeyo in ay hadda maraykankuba gaadheen macnaha sidaynu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho haddana uu maraykanku marayaba de in banaanka loo dhoofiyo marka haddaad fiirso maamulka uu hadda hayo difaacidda uu difaacay waxaad moodaysay inkastoo oo laba boqol iyo toban kun ay tira aada u badan tahay oo ay ku dhinteen haddana waxaad moodaysay qaabka uu u dhigay inay ahayd qaab macquula oo uu sharaxay in in xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka biden hayay xilka cudurradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa dhowr iyo toban milyan oo qof buu ku dhacay hadduu sida dilaaga hadda uu u yahay dilaa wuxuu ku tilmaamay inuu laba milyan oo qof u dili lahaa marka waxaad moodaysay inuu qaabka uu u dhigayay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kasta oo ay qaban kareen midda kale oo muhiimka oo aan oo aan rabno inaan xusnana waxa weeye kamaal harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan odhan karno talo aada uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka tan dhaqaalaha haddii aan ku horumarno jibriil maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen runtii waxa ay aada u difaacaysa kamala harris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo taariikhda uu u lahaa in ayadoo dhaqaalaha maraykanku uu dumay oo madaxweyne obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda iyo inuu meel mariyey sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyey oo ay dib u dhiseen marka waxyaabaha uu sheegtay mike pence waxaa ka mid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen meel sare ay gaadhsiiyeen cudurkaana dabcan naafeeyey oo dhibaato u geystay laakiin wuxuu ku dooday in sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani ugu korriinka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aada u hersan uu dhaqaalo u kobci doono welwelka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaalo xumada oo maaragtay hoos u dhac dhaqaale oo jiitama u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dhab ahayn sidaasuu ku dooday laakiin dabcan haatan waxa yaalla waxa weeyaan shacabkii maraykanku waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii iyo guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqala-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqala-aanta loo qaato ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha marka dadku way arkayaan shacabka maraykanku in dhaqaalihii ay dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyey cudurkan dalka ka dilaacay dabcan taasayna ku doodeysay ayada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xun loo maamulay dhaqaalihii maadaama beratan aan qurux badnayn lala galay dalka shiinaha maadaama dalalkii heshiiska aan lahayn ama jaalabka maraykanku la ahaa looga baxay ballamihii waxaa dhacay dhaqaalo xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la ogyahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inkireen oo yidhahdeen waxba nooma dhimay marka eedayn aada u fara badan ayay runtii u jeesatay faysal maxaa ku dari lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabihii ay isku difaaceenba run ahaantii wax kale kuma darayo waxaan rabaa keliya inaan muhiimadda saaro madaxweynuhu waxyaabaha ku-xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayey waxa sal u ah waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen canshuurtii in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan in ay ay bixiyeen lacago aada u badan oo iyadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto waxaana aad mar walba aad ka dareemaysa madaxweyne ku-xigeenku inuu ku doodaya dhaqaaluhu meel aada u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan covid nineteenka ay timi haddaysan aafadan imaan lahayn maraykanku meel fiican buu gaari lahaa in haddana wuxuu kaloo ku dooday oon ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen koob iyo toban milyan oo shaqooyinkii la lumiyey dhowr iyo soddon milyan dad inta lagu qiyaasay baa la lumiyey lakiin hadda wuxuu ku dooday inuu disho ay dib usoo socdaan oo oo ay shaqooyinkii dib usoo noqonayaan in halka kamala harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha in midda kaloo aan kus aan rabo inaan taabtana waxa weeye mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo madaxweyne labada madaxweyne ku-xigeen muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalkan maraykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne in ayna weeraraan kuwa kasoo horjeeda marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay ay gaadhaan hadafkaas labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen gaar ahaantii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne trump oo harris ay ka lexleexatay oo aysanba ka jawaabin iyo su-aashii la weydiiyey bens ee ahayd ee ku saabsanayd ilmo iskaridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa indiana inuu ka bilaabi karo haddii taas ay dhacdoba faysal adigaan kugu soo laabanaya maxay tahay sababta uu bens uu u baalmaray jawaabta su-aashaas in run ahaantii sida aad aad ka dareemayso bensi iyo iyo iyo iyo garabka taageera ee xisbiga jamhuuriga waxay aada ugu adadag yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo halka kamal harris iyo joe biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan marka waxa uu uga leexleexanayay waxa jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karta dumarka qaar ka mida oo aada u taageer ka mida taageerayaashiisa laakiin su-aasha ay kamala harris ay ka jawaabi weyday waxay ahayd su-aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka maraykanka joe biden uu ka jawaabi waayey oo ahayd haddii aanu hirgelino shaksiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada intaasina ma dhicin boqol iyo konton sano oo dheeraada ma aysan dhicin su-aasha waxay uga warwareegayaan xisbiga dimuqraadiga waxaa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro maxkamadda sare inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigaan koob iyo toban ama ay dheeray ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan jibriil ayaan jeclahay qayb ka mid a su-aashaas inaan siiyo oo ah joe biden xitaa doodii ka dhacday ohio kama uusan jawaabin xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay camala harris kama aysan jawaabin maxay tahay sababta ay uga meermeertay runtii horta haddaan ku noqdo su-aalaha aysan ka jawaabin murashaxiintu waxaa aada ugu badnaa mike pence oo su-aalo aada u fara badan aan ka jawaabin tusaale ahaan su-aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomideeda madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysaa haddii laga adkaado madaxweynuhu wuxuu yidhi waa ma caddaynin arrintaas oo waa aqbalayaa ma oranin si cad uma dhihin madaxweyne ku-xigeenkuna aada hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin waa aqbalaynaa waa guulaysanaynaa buu ku celceliyey wax lamid ah arrinta cimiladoo kale waa la weydiiyey ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabin waa ka warwareega iyada lafteeda wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuurta kombaniyada kale waxyaaba lamid ah iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaasu ka baxay waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen wuu ka warwareegay su-aalo aada u fara badan buu ka warwaregay lakiin middan ku saabsan maxkamadda waxaa lagu jiraa xilli doorasho dhowr iyo labaatan beri ayaa ka dhiman doorashadii dadka maraykanka in badan oo kamid ihiin horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamadan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamaddaa fadhiyayaa waana maxkamadda ugu sarreysa dalka si maxkamadda sharafteeda loo dhowro ha la sugo dadka maraykanka ha codeeyeen codbixintaas hadday donald trump iyo mike pence ay guulaystaan waxaa soo magacaabeen qof qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan haddii uu qofkaas guuleysan waayena hadday guuleysan waayaanna dee madaxweynaha kaloo yimaado joe biden iyo ha magacaabo waxaa la isugu hayana waxa weyaan maxkamaddu inta badan waxay ahayd afar iyo afar iyo qof dhexdhexaada haatan haddii donald trump uu magacaabo qofkan uu keenay waxay noqonaysaa dhinac inay u janjeersato oo ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaabo badan oo shuruuc ah oo caafimaadku kamid yahayna ay wax ka bedesho marka runtii kamala haris markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay in ka badan konton qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyaya iyo maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadaha kale oo hal qof oo madow uusan ku jirin dadka uu donald trump magacaabay sidaasna uu ka doonayo inuu ku wado arrimahaas marka arrimo si aad ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabistiis lagu degdego markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamadana way ka gaabsatay way ka warwareegtay sidii madaxweyne ninka rashaxa madaxweynaha uu hiba yeelay waayahay waktiga oo nagu yar aawadeed ayaan jeclahay in su-aaluhuna aada ay u badnaayeen in aan kusoo khatirno su-aasha arrimaha dibadda gaar ahaan shiinaha oo la weydiiyey maaragta labada dhinacba jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arinta xiriirka shiinaha iyo maraykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono faysal ayaan ku hormarayaa faysal waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guulaystaan halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin ruushku inay ayagu ay ay ay gacanta ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya marka waxaa la isku riixriixaya shiinaha keliya ma ahayn kamaala heris weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka ruushka halka chinaha oo ayagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyey adduunka oo wakti aada u dambeeya sheegay oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucay inay waddanka soo galaanna joe biden wuxuu ahaa dadkii lahaa arrintani waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada marka waxaad moodaa arrimaha arrimaha dibadda ee aada laysugu celcelinaya inay tahay mid qeybo ka mid a adduunka sida china iyo waddamo ay ka mid yihiinna ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga ruushkana la tuhunsan yahay in inuu u janjeero xagga jamhuuriga inkastoo mar walba uu ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka maraykanka ama jamhuuri ahaw ama dimuqraadi ahaw waa wadan quwad awood sare leh ilaahba awood leh oo ay maraykanku mar walba iska ilaaliyaan waayahay jibriil maxaad ku diri lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha lasoo qaaday waxaa ka mid ahaa xiriir ay leeyihiin maraykanka iyo wadamada kale sida shiinaha iyo ruushka iyo sida uu sheegay faysal runtii oo ah dalal laisku riixriixo waxaa lasoo qaaday iiraan oo kale tusaale ahaan oo caalamka inta maraykanka iyo wadamada yurub iyo heshiis ay la galeen in nucleerka ay joojiso iyadana cunaqabateynta laga dabciyo oo madaxweyne trump oo keligiis go-aansaday inuu kasoo dhex baxo arrinta ku saabsan cimilada oo faransiiska heshiis lagu galay baa jiro caalamku ku galay maraykanka keligiisa gooni uga baxay marka waxay aada uga eedeysay kamala haris madaxweyne trump inuu gabay kaalintii maraykanka ee hogaaminta caalamka oo uu door biday inuu maraykankii ka suuliyo asxaabtiisii iyo wadamadii jaalka la ahaa oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida wadamada reer yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha shiinuhu ay ka weynaato tan ay ku qabaan madaxweynaha trump oo maraykanka oo maraykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay marka runtii dhibco aada u waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha maraykanka iyo suu u gabay kaalintii maraykanka ee hogaamineed aada buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo falanqayntaasina la socodsiinayay markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban walaac weyn ayaa laga muujinayaa doorashooyinka dhowaan la filayo in dalka uu galo midda federaalka iyo tan maamul goboleedka hirshabeelle waxaa soo baxaya baaqyo ah in talada maamul dhisidda si cadaalad iyo sinaan ah looga qaybgeliyo dhammaan saamiilyadii siyaasadda hirshabeelle ka horna dib u heshiisiin loo sameeyo haddaba sannadkan inta ka dhiman suurtagal ma tahay in laba doorasho ay dalka ka dhacdo waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cumar cabdulle cabdi cumar dooro oo ka mid ah aqoon-yahanka deegaanka iyo sheekhdoon faarax waare oo falanqeeya arrimaha siyaasadda gobolka waxaa hadalka ku hormaraya cumar cabdulle cabdi ma ii muuqata aniga barkee bismillahi raxmaan raxiim aniga fikradaha aan qabo waxaa ka mid a dowla markay dhismayso waa building block waa buloketi buloketi la kor saaray marka hal mar cunugu markuu dhasho hore kama istaagay waa inuu kufa uu kacaa wax badan oo maraa dhismaha in la sameeyo doorasho wax wakhti dheeray qaadanaysaa doorasho cod iyo qof ana ma dhowa laakiin sida hadda wax loo nadaamiyey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way qurxan tahay laakiin dadka qaylinayo ee dhahaayo waxbaa jira iyo waxbaa la dhacayo waxbaa la boobaya waa dad fikrada soomaaliya aan ku shaqaynayo dad kale oo soo wakiishay oo raba inay soomaaliya dibindaabyo sameeyaan oo maaragtay dhulkeeniiba gaday qaarkood iibiyo baddii iibiyey oo wada naqaano marka waa ka dharagsannahay waxay sheegayaan laakiin annagu uma istaagayn haddaan soomaali nahay cumar waa mahadsan tahay eye sheekh doon
waxaan u malaynayaa waktiga hadda lagu jiro sanadka waxaa ka dhiman wax bilooyin ah oo ama laba bilood aan u malaynaa bil ka yar ayaa la yidhi laba iyo labaatan cisho in lagu dhiso wax khaasatan hirshabeelle dowladdu inay aada maaragtay u quuldarraynayso inay meesha xildhibaano ee kaambeynkeeda ama ayaga ay ku soo baxaan meeshaa inay ka higso wax boobsiinayso oo meeshaa wax laysdabamari rabo wax la boobaa wayna caddahay sababtoo ah hirshabeello waxay ku dhisantay wayna qiinay wakhtigay soo jirtayna maaragtay waxay ka gaabiyeen dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha iyo wax horumarkii oo dhan amnigii waxba lagama qaban dib heshiisiin lama samayn ummaddii layskuma keenin sidii aad cabaashaday u taagan tahay marka meeshaa waxba kama soo baxayaan waxa ka soo baxaana waa wax ummadda lagu mara habaabinayo dowladdii federaalka ee baarlamaanka federaalka waxaa layidhi doorashada waxa la qabanayaa bisha koo iyo tobanaad hawadana waxay bishu waa sideed maxay dhaqon kartaa marka inay laba iyo toban laba iyo labaatan maalmood in dowlad dhan oo agab la dhiso oo lagu qanciyo oo deegaanadii iyo xildhibaanadii iyo dad doorashadan ka qayb gala oo mugluh ay yimaadiin oo dadkii hore ee wax diidanay la qanciyo miiska laysku yimaadaan afartii sana sugayni annagoo isla dib heshiisiin waxbaa bilaabmi doona ayaa waxa dhacdaba hadda in warqado iyo wax la soo saaro in badan oo dadka waxyaqaan ka mida ama dadka cabashadane way bilaabataba waa ujeednaa way caddahay dad badan waxa ka qaba cabasho dhammaan degaanada hirshabelle ay ka kooban tahay aan dhihi karaa kuwa ugu badan waa mahadsan tahay sheekh doon cumar waa maqlaysaa sheekh doon walaacayuu ka qabaa qaabkay wax u socdaan adigana waxaa leedahay waa caadi oo doorasho waa la geli karaa haye bal isqabasi waxbaa nagala booba iyo waxbaa la dhacaa haddaa mar maqashid waxa waaye nimaa awalba xarig faraq aysan waxba uga jirin markii xisbiyadan hadda ololeynayo ordayo waxbaa la dhacaa la dhahayo waxay halleeyeen waa la ogyahay waxay ku dheeleen iyo maaragtay waxay qabteen hadda lama sheegi karo waxay ku dheeleen moogay waxay ku dheeleena weli la saxiixaya labo hirshabeelle markii loo soo laabto micnaheedu waxay tahay waa la kala waa la dhaqnaayey waa la deganaayey waa waxbaa la wada qaybsaday waa lagu dhaqmaayey waana lagu kala degan yahay oo hadda wax problema kama jiraan dadkuna sidii carto wax loo qaybsaday ayaa ilaa iyo hadda wax loo qaybsahaya dowladba dowladay ka dhaxashay dhaqankiina weli wuu socdaa waana la qaybsahaya wax hadda problem oo ka taagan maleh dib u heshiisiinna aniga maba aaminsani barkee maxaa yeelay wax dagaalamaya ishortaagan wadanka ma jiraan dadku waa dad walaala waa ehel waa eysin iyo saaxib waa dad wada degan waa dad wada dhaqmo waxawaaye beerahooda iyo guryahooda iyo dadkooda iyo deegaankooda dirisa cid cid wax laga boobiyo qof guri laga haystay qof wax laga haystaa ma jiro marka waa lagu marin habaabinaya wadankaa la raba in dib loogu sii dhigo waxbaa layga boobaya iyo dib u heshiisiin hala sameeye iyo xildhibaano raba inay jeebka wax ku shubtaan aan barnaamijkaas u ololeynayo aanu ma aaminsani mana jiro wadanku waa sidiisii anigu waxaan aaminsanahay in doorashadan si hufan loo geli doono insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraho ninkii ilaahay u calfane oo soo bixi doono xisbiyada tuugadaah oo awalba weligoodba qaylo jira haddana qaylo doona xataa haddii laga guulaystane de waa arkaynaa meesha ku dambeyn ayaguna
cumar horta waxaan u malaynayaa annaga xisbiyo keliya ka hadli mayna laakiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan cabashay qabaan ha ugu horeeyaan qolada hadda dowladda saami qaybsiga sida loo sheegaba ama warbaahinta loo adeegsado inay ku leeyihiin mucaarad dowladda ay ku yihiin mucaaradkane xaq wuxuu u leeyahay waxa meesha ka socdo inuu wax ka tilmaamo doorashada uu wax ka soo galo awood kastoo ka jirtaba ay qayb ka qaataan system sax hadday wax ku yimaadiin oo dadka lagu kala qanciyo hadday midda federaalka tahay iyo hadday midda isteedyada tahayba waxaan ognahay hadda hirshabeelle waxaa ka horreeyey oo maamul dhis ugu dambeeyey galmudug galmudug wakhtigay qaadatay iyo intay soo martay waa la soconnaa hirshabeelle oo markii horeba sida lagu dhisay aan ognahay intay soo shaqaynaysane gobolada isteedyada kale waxaa laga sameeyey golo deegaana laga sameeyey yaynaba wada gebi ayna deegaanada wada marin oo waxbaa u abuuran annaga mar baan la keenay sidaanoo kale cabashay waxbaa ka yimid waa la xalinaan isla haynay odayaasha hadda hirshabeelle madaxda ka ahoon isleenahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha iyo maaragtay golaha wasiire isku sheega hadda ay meel xafiisya ku leeyihiin ayna jirinoo hirshabeelle waxbay qabanayaanoo dadkii soo dhex galayaan ilaa sabtii ay shalay ahaayeenay yihiin waa dad aan waxba qaban hirshabeelle waxba uma kordhin madaxtooye ma laha meel wax lagu dooro kara ma lah waagii hoolashii qandaraasyada lagu qaatay ee lagu codeeyo aada ogtihiin xilligii ee dowladdii maaragtay xashi shaqshaqaynaysa oo boobsiiska ahayd qaado ka dambeysa meel lama keenin haddana kuwaanu way ka dararsan tahay oo tii ayaaba waxay isleeyihiin dadku waxbay ahayd sababtoo ah wakhtiga la siiyey cabashada qaaraa la tixgelinayey goboladaaba la tegaayey hadda waxaan ka war haynaa in la yiri hala soo diyaargaroob hala yiraahdo aqalka waqtigaas waqtigaasaa wax la dhisaa saas waxay u dhigan tahay marka ninkii soo maanta tagaahu liiska waa ku qoran yahay subaxii iridda warqadaa loola taagan yahay soo gal waaye hore waxa ka tahay ergaa jirtay wixii oo dhan uma jeedno marka saaxiibkay cumar waxaa ka duugan waxyaabahaasoo kale ummadda inuu ka indhatira maahan waxaan meesha laga seenaya warbaahinta inay wax maraan saxa in la sheego waa waxa bulshadu ay ku wada shaqay karto laakiin haddaan idhaahdo waxbaa la diminayaa hirshabeelle iyo dhammaan waxaa ka jira deegaanadeeda colaadaha ka jira amniga kale ka hadli mayno oo dowladda xaggeeda laakiin qabaa'ilku waa isku dhacsan yihiin hadda cadala iyo warshiiq iyo meesha ka dhexaysa dada aada loogu laayey culummo ah weliba oo la raafay meelo badanay kusoo noqnoqoto meeshii madaxtooyada hirshabelle ka dhoweed ah hiiraan iyo deegaanadiisa degmooyinka oo xaduudada etoobiya xaggeeda laleh iyo dhanka kaleeto maaragtay dhinaca galmudug oo galgaduud colaadaha ka jira kusoo noqnoqday waxaasoo dhan ayadoon xal laga samaynin oon waxba laga qabanin ayaa waxaa caawa la meerinayaa ama laga soo saaray qodobo ama waxa loo yaqaano jadwal ay ayagu ku sheegeen laakiin anigu ma aaminsani waxaas ina wax ku dhacaan wax wax lagu dhec rabay ila egyihiin
cumar laba doorasho oo midii federaalka iyo tii maamul goboleedka in isku wakti ay dhacaan makuu muuqataa in dhibaato un ka imaan karto dhibaata ma malaynaya inay ka imaan doonto maxaa yeelay waa laba jadwalay kala yihiin midna waa kii federal governmentiga midna waa kii oo local governmentiga oo maamul goboleedyada marka labadoodaba laba jadwalay kala leeyihin oo ma iska hor imaanayaan tan kale walaalkay sheekh doon kheyr alaasiyo waa fikrad fiican oo ka hadlay laakiin anigu lama qabo sababtoo ah dee waxaan waxaweye waa dadka waxba dad xisbiyaal iyo wax qaylinayo waala dad baa ku kacsanayo soomaaliya ay soo bax iyo waxbaa idinka maqan laakiin dee xaqu qaab loo raadsadou leeyahay haddii xaq uu maqan yahay dacwooyin iyo maxkamada iyo meelo loo maray leedahay laakiin qolooyinkan hadda durbaanka tumay oo ololaha wada oo xisbiyadii mucaaradka ahay oo wixii halleen aan ognahay dee anagu beentooda way naga badatay ama qaadanayna horta bilxaqiiqa maxaa yeelay de waxa weye haddaan la isku samrin oon loo samrin dowladdaas yare tacbaanka oo yar oo soomaaliya maanta ilaahay u unkay aan loo samrin dee lama gaaraya mid weyn oo horumar samayso oo bangi dhaxa oo weyn oo shaqeeya oo gana waa dowlad obina waa waqti dheeray qaadanaysaa laakiin wax walba waxaa lagu gaaraa taako taako taako marka anu waxaan aaminsanahay in waxa hadda jira la taageero dowladda la raaco la daba kaco dee hadduu alla kuu roon yahay waxaan ku gaaraynaa mid tan ka weyn hadduu ilaahay idmo oo dowlad weyn oo maaragtay aan hergalna aan ku gaari doonaa laakiin doorashadan hadda alxamdulilah anu waxaan aaminsanahay inay si wanaagsan ku dhici doonto barkii dadka quluubtooda waxaa ka batay wixii xumaan ee ay xisbiyada mucaaradka hogeysteen iyo weliba maaragtay waxay ku taaqayaan iyo waxaan ognahay weliba dalal annaga cadow nagu eh oo soomaaliya lidku oo jiritaankeenna diidan ayaa wato marka wax kasta ay noo sheegaan soomaaliya way ka dharagsantahay waa mahadsantahay ugu dambeyn sheekh doon markaa fiiriso siday wax u socdaan labada doorasho ee isku dhow tii federaalka iyo tii maamul goboleedka iyo xaaladda deegaanka ka jirta maxaa la fili karaa
maya waxaa la fili karaa way iska caddahay waxaa la fili karaa dhibaato iyo burbur iyo waxba inaan meeshaas ayna ka imaanin iyo meel maaragtay sadbusi ka jiro sababtoo ah in wax la miisaamiyo oo la waramo ama la wadaago oo miiska wadahadalka loo yimid heshiisiin lama sameeyo waa waxa dowladda hadda ay ku dhismi karto aan isleenahay laakiin haddii ay timaado in yacni mataqaanaa laga jeesto oo waxaa dhagaha laga furaysto oo meeshaas in wax lagu qarbeqarbee ay noqoto xaba ka soo bixi maayaan dhibaato iyo colaado horleh iyo burbur iyo kala qoqob hor lahaana imaan doona xisbiyaha mucaaradka ah oo ninkan sheegayo xaq waxay uleeyihiin inay doorashada ka qayb galaan in hufaan furan la siiyo inaan la iscaburinin waxaasay u socdaan dadka ay ku wada qancaan community internationalka u ogaado annagu ma ahan inaan dowladiid nahay dowladdan waa jecelnahay waana rabnaa laakiin waxaa la diidan yahay systemka wax lagu qabanaa dadkan yaa matala yaa meesha u tegaya yaa wax wadaaga waa in laysku geeyo laakiin haddii ay ka soo baxdo meesha sida soomaalidu uma mahado reer hebel meesha nin ka joogo way joogaan meesha laba ka joogtana ku dhan tahay tusaale ahaan labadan goboloo gobolkan shabeellada dhexe iyo gobolkan hiiraan magaalada madaxdooda waxaa laga dhigay jowhar jowharne waa meesha keliya ugu dad yar ee labada gobolba beeraley markii hore ay ahaayeen dad yar ah inta kaleo hate degmooyinka ahoo sida maxaa la yidhahdaa cadale iyo muxuu ahaay balcad iyaa kasii dad badan casiimadii kasii xiga saasay tahay meeshii dadkii looga yeeray ee caawa bishu ay tahay sideed labaatan iyo laba cishana ee harto layiri baarlamaanka xilligaasaa lasoo afjaraa hadda ninkii tagay iridda in la taagan yahay oo sidii iskuul layska qoraa hore faynka looga dhifanaa oo intay ka socotaa iyo degaankaada xogoo ahay iyo qofkee tahay iyo aan saami wadaag una jirin waa iskaga jeedaa marka kolley cid baa meesha sii lasii xaraystay ciday matalaan ama meelay ka socdaana ma jirto haddana buuqu wuu jiraa wixii marka dowladdii federaalkeed hayday ayna ayna waxaas ay iska dhiga tirto ay fiiriso ayaga xildhibaanada hirshabelle inay boobsiyaan siday doorashada federaalka madaxweynaha iyo tiimkiisu ama ciddii markaa danaynayso waa cidda hadda aan isleeyahay waxay tahay madaxda inay uga soo baxaan ayagoo danayna hadday cadaadiskaas degdega wax ku qabtaan ay haddana bishii ko tobanaad haddana tii federaalka loo tago dagaal sokeeye ayaana lagu celin doonaa dalkan annaguna hadda ku baaqi mayno laakiin oon ina diidannaha maahan laakiin waxaan diidannahay waxa qaabka wax u socdaan in dadka dad matalaa ina meelaha u tegin
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
kusoo dhawaada warkii dunida oo ay noo haysa sahre ciidla nuur madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ay soo noqonayaan intaanu dhammaanin sanadkan labada kun iyo labaatanku madaxweynaha oo qoraal uu arrintaasi kaga hadlayo xalayta soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa sheegay xilliga la filayo inay ciidamada maraykanku soo guryo noqdaan waxa uu sheegay in tiro yar oo ciidamada lagu reebi doono dalkaasi inta kalena ay soo noqon doonaan xilliga ciidda masiixiga loo dabaaldegayo ee bisha diisambar ee sanadkan labada kun iyo labaatanka madaxweyne trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ragga iyo dumarka maraykanka ee ciidamada ku jira ay yihiin geesiyaal howlo muhiima ku maqnaa dalka afghanistan ayaa ka mida wadamada dagaalada dabada dheeraaday ka socdeen dunida waxaanu qalalaasaha wadankaasi bilaabmay sanadkii labadii kun iyo kowdii xilligaasi oo dowladda maraykanku ay duulaan ku qaaday maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa iyaga oo kaga aargudanayay weeraradii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii lagu qaaday bartilmaameedyada muhiimka ah ee magaalooyinka new york iyo washington bishii februari ee sanadkan ayay maraykanka iyo taalibaan kala saxeexdeen heshiis dhigaya in ciidamada maraykanka laga saara dalka afghanistan ugu dambeyn sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka sidoo kalena taalibaan ay joojiyaan weerarada argagixisada ay ka geystaan dalkaasi afghanistan geesta kalena waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyay dowladda waddanka afghanistan iyo madaxda ururka taalibaan wararka ka imanaya magaalada ganja ayaa sheegaya in ciidamada armeniya ay madaafiic kusoo tuureen magaaladaasi saacada uun ka hor xilligii loo ballansanaa inay bilowdaan wadahadallada xabad joojinta iyo xal nabadeed loogu raadinayo dagaalka u dhexeeya armeniya iyo azerbajaan wakiilo ka socda dalalka maraykanka ruushka iyo faransiiska ayaa ka wada xaajoonaya sidii xabad joojin looga gaari lahaa dagaalkaasi dhowaan ka dhex qarxay armeniya iyo azerbajaan wasiirka arrimaha dibadda ee azerbajaan jayhun bayramof ayaa magaalada jineeva kula kulmaya safiirada maraykanka ruushka iyo faransiiska halka wasiirka arrimaha dibadda ee armeniyana la filayo inuu saraakiil ka socoto saddexdaasi dal kula kulmo magaalada moscow idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay inooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo